markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo hayaa ridwaan xaaji cabdiweli oo kusoo diyaariyey magaalada london
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa ambasador yunis yaasiin xaashi oo ku magac dheer ooga cadde oo ah safiirka soomaaliya ee dalalka belgiumka netherland iyo luxemburg iyo sidoo kale danjiraha soomaaliya u fadhiya midowda yurub kusoo dhowo marka hore barnaamijka safir waan dhowahay ridwaan xaaji waana idin salaamaya idinkana mahad celinaya adiga iyo bahda v o a waayahay safir waa ku mahadsantaha wakhtigaaga hadda poland ayaad joogtaa waxaad ii sheegtay in maalmihii lasoo dhaafayna aad ku sugnayd xadka dalalka ukraine iyo poland waa maxay ujeeddada safarkaaga
walaal haddaan kuusoo koobo ridwan ujeeddada waxay ahayd jawaab aanu ka bixinaynay dadkii soomaaliyeed u badnaa arday ku xanimay waddanka ukraine markay dhibaatadu dhacday dabeetana usoo guddoomay ama usoo qaxay xuduudda u dhexaysa ukraine iyo poland annagoo hadda waxaan joognaa poland dhab ahaantii shalay baanu soo gebagabaynay xaruntii deg dega ahayd ee aanu ka hirgelanay kowda march ilaa iyo afarta xaruntaasoo ah la yidhaahdo korzowa oo ah xuduudda bay saaran tahay u dhexaysa poland iyo ukraine waxayna fasilitade garaysa ama u adeegtay dhammaan muwaadiniintii meesha ku sugnaa oo badnaa xarumo badan weeye ilaa iyo sagaal xarumood oo aanu tegnay korzowa iyada ugu weyn maydka bodowa korzinko lubeskim dorzuk dorhaba zozin iyo herben marka kuwa intaasoo dhan bay soomaalida usoo qaxayn meeshaasayna ku jireen marka arrinta goobtaa deg dega sidaasaan u abuuray ujeedayadanu intaas ahayd annagoo ka jawaabayna baaqii dowladdeeda ka yimid madaxweyne mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda waayahay marka hadda dadka soomaalida ee ku dhibaataysnaa dalka ukraine qaarkoodna xataa suuragal ay tahay inay ku dhibaataysan yihiin poland waxaad leedahay waanu u gargaaraynaa oo xilligan wax dhibaataa ma haystaan
alxamdulilah ilaahay waa noo fududeeyey sababtoo ah afar iyo labaatankii markay dhacda wasiirka arrimaha dibadda cabdisaciid wuxuu markiibana amray in la sameeyo emergency maaragtay response aan kaga jawaabayna wixii dhacay shan iyo labaatankaba waxaanu markiiba xiriir deg dega la sameynay pol wadamada kale ah poland romania slovakia hungary moldova si aan ugu wargelinno in xadkaasi ay kusoo qaxeen soomaali loona baahan yahay si bada inay u maraan iyagoo nabdoon wax fiisaana aan lagu xirin hadday jiraan covid iyo rejiim caynkaasoo la diiwaangelina aan lagu xirin intaas way nooga qabsoontay marka kowdii iyo ilaa iyo maaragtay siddeed iyo labaatankii waxaanu ka sugaynay dowlaha dhammaantood waynooga soo wada jawaabeen dowladihii marka aanu u diray ilaah kheyr ha siiyo tiimka wasiirku hogaaminayey dowladda poland oo ugu horreysay jawaabta iyadu markiiba waxay tiri waxaan idiin fasilitade garaynaynaa goob aad ugu adeegtaan muwaadiniintiina oo ahayd goobtaanu ku sugnayn kowda ilaa iyo saddexda oo korzowa la yidhaahdo marka wax badan baa noo qabsoomaa ina halkan ku tirin karin dadweynihii soomaaliyeed khaasatan ardaydiina ilma kusoo fariisatay markay arkeen dowladdoodii ka jawaabtay lana joogtay una fasilitade garaysa wax alle waxay rabeen markaas waayahay ambasador marka dadka soomaalida ee dalka ukraine aad kasoo badbaadiseen iyo kuwa hadda meesha aad ku sugan tahay ee poland aada doonaysaan inaad ka badbaadisaan imisay dhan yihiin adoo ku bilaabaya dalka ukraine
tirada guud aan helay oo kuwa isdiiwaan geliyay ilaa boqoley weeye laakiin tirada guud waa laba boqol iyo konton iyo xoogaa ilaa iyo konton waan diiwaan gelinay adeeg intaan u adeegnay laba isugu jiraan dabcan focal pointska dowladdu magacawday waxay ahayd laba safaaradood tan brussels iyo iyo maaragtay berlin labada safaaradood diiwaankoodii waa ilaa iyo laba boqol iyo konton iyo xoogaa u sheegay aanu coordinate garaynay dadka loo fasilitade gareeyey marka dadka loo fasilitade gareeyey waa boqoleeya sababtoo ah labada boqol kuwa haystay documentigooda oo markiiba sheegaya inay nationality hebel yihiin soomaali yihiin arday ahaayeen kuwaasi xoogaa waa la sii daayay kuwii baasaboorradooda ka lumeen gabdho u badnaa intooda badan markaanu tirakob samaynay iyagu adeeg goobtaa loogu geeyey in kalena waxaan u siinay wax la yidhaahdo digital format oo waxaan ugu diray emailadooda iyo whatsappyadooda marka tilada guud dadku waxay ahaayeen boqol iyo laba boqol iyo konton iyo xoogaa intaan u adeegnana boqol iyo toddobaatan iyo xoogaa wey waa dadkii ku noolaa ukraine guud ahaanaad ka wadaa ha dadkii ku ha ku noolaa ukraine ee ardada soo qaxday ah boqol iyo xoogaa baan u adeegnay laakiin tilada guud waxay ahayn laba boqol iyo konton iyo hadda marka ukraine cid ku hartay miyaa jirta oo weli aada la-dihiin walaal waa dhammaynay alxamdulilah ma maqal waktigan xaadirka ah xalay waxaa noogu dambeysay hal wiil oo gobol ka soo tegey oo stationka trainka kiev taagnaa markii noogu wardambeysay u xil saaray maaragtay afar qofood uu ka mid yahay guddoomiyaha jaaliyadda poland cilmi cabdi iyo laba wiil oo dhakhaatiira border ku sugnaa iyaga dukumenti haystay oo monitor garaynaya wiilkaas soo bixista iyo laba gabdhood oo hadda ku xaniban xarun aanu rabno maanta inaanu dhammayno in kale oo aan hadda haynaa ma jiraan intooda badan waa ka soo baxeen ilaahayna si wanaagsan buu ugu gargaaray inay ka soo baxaan waa gartay xaggee ku xayinan yihiin marka hadda labadaas gabdhood
laba gabdhood areada oo mileni meel goob la yidhaahdo oo xarumaha ka mid ah oo hadda iyagu maaragtay aan haysan wax documenti ah warqadaha ay haystaanna aan looga baahan yahay in la tasdiiqiyo la yidhaahdo waa somali nationals marka insha allah iyaga labadaas keliyaanu hadda ku haynaa maaragtay miiska noo saaran ilaa maanta insha allah inaanu ka jawaabnaa dhici karta oo labadaas in maaragtay xorriyadoodii u soo celino annagoo maaragtay adeegsanayna kaabadaha iyaga hadda maaragtay sida brussels iyo berlin waa garta marka hadda marka la eego dhinaca poland oo aad ku sugan tahay bal ka waran xaaladdu waa sidee meeqa qof oo soomaaliya ku nool dalka poland ama hadda soo gaaray
runtii wasaaradda arrimaha dibadda ee poland si hufan bay noola shaqaysay waayo xarumaha abuurmay waa xarumo ay askar maaragtay ay hogaaminayaan dowladda poland accesskayna siisay darteed baa waxaa noo saamaxay markaanu dadkii soomaaliyeed oo ardada u badnaa ka samato bixinay xalaa noogu dambeysay wakti dambe yaabeyn hore laba xarumood oo waaweynah gaargaar u dejiyaan way fiican yihin gabdhahuna gaar wiilashuna gaar marka waxaanu guddoomiyuhu wuxuu inoo sheegay cilmi way kasii baxeen poland intooda badan kuma istaagin khayr allah siiyo adresskiisii physicalka ahaa iyo maaragtay iyo yar kaloo liibaan la yidhahdo isna dhakhtar ahaa adresskooda physicalka la isticmaalayay annaguna taasaanu isticmaalnay si maaragtay way ka samato baxeen hadda jermal iyo waxay sii marayaan holland taana hadde waxaa nagala wareegay soomaali weyn oo halkaa ku nool waa gartay soomaali kale oo gaaray miyaa jira marka laga reebo poland wadamada kale ee dariska la ukraine
yes waa waa ridwano waxaad maqashay romania wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdisaciid inuu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda romania arday badan oo halkaa ku qaxday in officially loo qaatay iyaga ardaynimadoo si ay usii wataan waana intii aanu kala sii hadlayna dowladaha wey in ardayda loo facilitate gareey qaxooti mayan ahayn muwaadiniin soomaaliyeed waxbaranaysay ahayd laakiin hadda inay waxbarashadooda sii wataan baanu danaynayna marka dowladahana waxa keliya oo hadda wasaaraddu ay wadaa waxa weeye in dowladaha laga dhaadhici inay arday ahaayeen ay sii wataan waxbarashadooda romania waxay ka mid tahay dalalka taa aqbalay hungary sidoo kale safaaradeed missionkaanu ku leenahay hadda belgrade romania maaragtay baan dhowaan maaragtay la liyaskareynayna inay aadaan marka dowladdii la socdaan ardada tirada ardada loo qaatay ardaynimada intii ku qaxday ardaynimadooda waa la qaatay dowladda romania waayahay safir aan u soo noqono marka ukraine markii dagaaladu ay ka dhaceen welina dabcan dagaaladu waa ay socdaan dad fara badan oo u badan dad maaragtay kasoo jeeda qaaradda africa ka cabanayay waxyaabo cunsuriyada oo ay kala kulmayeen ama ukraine ha ahaato ama markay u gudbayaan ha ahaato dhinaca poland waxaad ka warasheen miyaa jira oo cunsuriyada oo lagula kacay dad soomaaliyeed
alxamdulilah hal iyo labo waana loo sheegay annagu ma arag dabcan haa marka ay arrintuba dhacdayba afrikaanku waa ku yar yihiin maaragtay way ku yar yihiin in lagu arko soodimaha soodimaha waxa weeye dadka ukraineka iyo boolishka degan haddana waana garan karnaa poland iyo ukraine maaragtay cimiladu aada u xun dadku aan u baran maaragtay dad madow laakiin soomaaliya nasiib waxay u yeelatay marka ugu horreysay ka jawaabtay kowda marchna bostigaa la sameeyey marka waxaad garan kartaa inaanu badbaadinay warka iyaguna gaaray dowladda poland meel walba oo ka mid a safiirka hadda kan fadhiyo is aragnay dhamaysanay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha dibadda isla jaanqaaday wasaaraddii oo dhan qaybta maaragtay consular serviceska oo poland ilaa iyo maanta aan kasoo baxay waxay tidhaahdaa hal saac kadib fadlan maaragta aan warkaaga maqalno marka taana mahaddeas iyadaas kale marka dhib ma jirin runtii oo guud hal iyo laba waa laga yaabaa laakiin mar dambe ma arag gartay marka dadka hadda soomaalida ee aada sheegtay inay ka baxeen poland ee ay gaareen dalalka jermalka ama holland oo kale maxaad iyaga ka caawinaysaan marka laga hadlayo inay dalalkaas ku noolaadaan ama ay wax ka bartaanba
walaalow dowladda soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda bolisigaasay hadda kula tacaashay oo ahayd samata bixinta taasaa ahmiyadda weyn saarray annagu waana samata bixinay inta karaanka iyaga waa iska taqaan marka xiga dowladahoo dhan hadda dowladda moldova ugu dambeysay wasiirku hadda maaragtay shalay ay dhammaysteen in ardaydii kusoo qaxday loo qaato ardaynimo lana badbaadiyo lana soo dhoweeyo marka dowladuhu intaasaanu gaarsiinay waxaa kaloo mahad eeba ah in european unionka position fiican istaageen ay yidhaahdeen qof alla qofkii kasoo qaxa ukraine waanu qaabilaynaa marka soomaaliduna arday bay ahayd ma ahayn dad qaxootiya arday bay ahayd marka iyana waxaan u rajaynaynaa guul inay ka faa'iidaystaan maaragtay ballanqaadka european unionka istaagay waayahay ugu dambeyn maxaad ka barateen ama aada adigaba laftirkaaga ka baratay jawaabaha noocan oo kalea ee deg dega ee ku dhici kara dadka soomaalida mararka qaarkood sida hadda dagaalka lama filaanka ahaa ee ka qarxay ukraine
ridwan xaaji walaale waa la socotaa soomalidu wax badan bay gudaha ka barteen inay arrimo deg dega ka jawaabaan markiiba hadda waa aragtay sida looga jawaabo markay wax dhacaaniin laakiin markay dibaddu noqoto waa hore waa laga yaabaa hadda dadkay soo wacayo ay yidhaahdeen waayadii hore etoobiya khadka saasaa dhici jirtay laakiin maanta waxaanu ka baranay inaanu jawaab deg dega ka bixino shacabka dowladda iyo shacabkeeduba iyo dadweynuhu isla jaan qaadaan arrintan markay dhacday taana yidhi diilo waxay gelisay soomaali weyntii ku nooleed yurub inay iyana dowladooda garab istaagaan khaasatan saraakiisha markaasi haysa oo maaragtay coordinate garaynaysa hawshan iyada isku dabalaysa sida safaaradaha brussels iyo berlin iyo iyo maaragtay serbia mishinka noogu yaal marka waxaanu ka baranay inaanu la jaan qaadi karro dowladayada wasaaradda arrimaha dibadda postigii samaysay iyo missiniska dibadda lagu leeyay inay simultaneously isku mar wadareed maaragtay dadaalo wadareed u samayn karaan taana waa nagu cusbeed runtii recommendationka iyaga riboodyada hadda qorinay ku jiri doontaa waxaanu ka baranay iyo waxaanala gudbaan mustaqbalkaanu samayn doona haddii ilahay waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga aad baan kaaga mahad celinaya adiga bahda v o da intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay ambasador yonis yaasiin xaashi oo ku magac dheer oga cadde oo ah safiirka soomaaliya ee dalalka belgium netherland luxemburg iyo midooda yurub inta mar kale aynu kulmi doonna hadduu eebaha wadani hidmo waa ridwaan xaaji cabduuli oo idinla nabadgeliya
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka